halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da oo si toosa idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com ramadaan mubaarak subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor sabti ah bisha maarso sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka waa kow afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa lixda iyo barkii aroornimo saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaysa sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan howlgalka midooda afrika ee soomaaliya oo iyadu kadib kulan ay yeesheen dowladda soomaaliya iyo midooda afrika laga heshiiyey ciidamada qaybta ka noqonaya kuwa cusub ee soomaaliya imaanaya ee ka socda midooda afrika waxaad kaloo maqli doontaan mid ka mid a howlwadeennada caafimaadka soomaaliya muddada tobanaanka sano ah kasoo shaqaynaya oo muqdisho aas loogu sameeyey shalay qodobadaasi warar kale oo ku saabsan warar baydhabo ka imaanaya oo ku saabsan xilligan rabadaanka ganacsiga iyo suuqyada magaaladaasi ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii dunida
dabcan howlgalkan eyusom la yidhaahdo tirada ciidamo ee ka qayb galaya waa ay kooban yihiin horeyna lambarkoodii waa loo sheegay ethoobiya waxay ku yeelanaysaa in ka badan laba kun oo askari oo uganda ayaa tir ahaan ka badan ciidamada ka howlgeli doona howlgalkaasi howlgalkaasna waa howlgal sanad ku eg oo markaasi kadib ciidamada soomaaliya haatan la diyaarinayo ay noqon doonaan kuwa la wareega mas-uuliyadda amniga ee dalka oo dhan wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya oo qayb ka ah warbixintaasi aan idiin sheegay ee ku salaysan midowda afrika ciidamadooda soomaaliya laga keenayo ayaad maqli doontaan balse haatanna qodobadii wararkeena ugu waaweynaa kulan shalay aqalka cad ee dalka maraykanka looga arrimiyo ku dhex maray madaxweynaha maraykanka donald trump iyo madaxweynaha ukraine valadimir salanski oo ujeedadiisu ay ahayd sidii maraykanku uu heli lahaa xuquuqda macdanta dhif iyo naadirka ah ee ukraine ayaa isu bedelay mid hadallo kulkulul ay labada hogaamiye isku wadaarsadeen trump ayaa ku yiri salanski ama heshiiska ayaad gelaysaa ama hooshan waynu ka baxnay war qoraale oo uu soo dhigay baraha bulshada kulanka kadib ayaa madaxweyne donald trump waxa uu ku tilmaamay heshiiskaasi lasoo jeediyey in uu meesha ka baxay trump ayaa yiri waxaan go'aansaday in madaxweyne salanski uusan diyaar u ahayn nabadda haddii maraykanku uu ku lug yeesho sababtoo ah waxa uu dareemayaa ka qayb qaadashadayadu in ay siinayso faa'iido weyn oo ku saabsan wadaxaajoodka hadallada kulkulul ay madaxdu iswadaarsadeen ayaa qaadatay muddo afartan daqiiqo ah iyadoo ay ku sugnaayeen xafiiska ovalka ee aqalka cad ee dalka maraykanka looga arrimiyo madaxweyne donald trump iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka j d fans ayaa labaduba ku cambaariyey salanski in uu ka abaaldhacay garab istaaggii maraykanku salanski oo isna doodo kulkulul oo mararka qaarkood ay madaxdu iska garab hadlayeen soo jeediyey ayaa goor hore oo axadda ah ka baxay aqalka cad waxaana la baajiyey shir jaraa'id oo ay si wada jiro u qaban lahaayeen madaxda oo halkaasi ay kasoo wada jeedin lahaayeen goor dambe trump waxa uu sheegay warfidiyeenada ka hor inta uusan tegin aqalka cad in wadahadalada aysan si saxa u dhicin trump ayaa sheegay in haddii maraykanku uu saxiixo heshiiskan macdanta ay tahay wax uu ku farxi lahaa laakiinse uusan rabin inuu saxiixo ka hor inta uusan markaasi xaqiijinin in dagaalka ukraine uu joogsan karo oo salanski uu diyaar uu u yahay nabadda asagu xeerbeegtida gobolka illinoy ee magaalada shikaago ee dalkan maraykanka ayaa jimcihii shalayto waxay ku heleen dembi dil iyo dembiyo kaleetoo naceeba bishii oktoobar labadii kun iyo saddex iyo labaatankii toorey uu nin ku dilay wiil wiil lix jir ahaa aan raahda oo falastiini ah oo falastiin maraykan ah oo si xun uu dhaawac usoo gaaray hooyadii sidoo kale sida laga soo xigtay waraaqadaha maxkamadda ay soo bandhigtay joseph kazurba oo isagu ah toddobaatan iyo lixtoddobaatan iyo saddex sano jir ayaa wajahaya xabsi daa'in bisha may kadib markii lagu xukumay dil ay dacwad oogayaashu sheegeen inuu ka dhashay naceeb ka dhana dadka muslimiinta waxayna dhacdadaasi maalmo uun kadib markii ay dhacday ee ahayd xamaas weerarkeedii oo ahaa urur maraykanku u aqoonsaday haatanba inuu yahay urur argagixiso ah kaasoo bishii oktoobar toddobadeedii sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii ka fuliyay gudaha israa'il weeraro dilka wiilkan yar oo lagu magacaabi jiray wadi al fayumi iyo hooyadiis oo la yidhaahdo xanaan shaheen ayaa ahaa mid ka mida dhacdooyinkii ugu waaweynaa uguna naxdinta badnaa ee dembiyada naceebka ku salaysan ee lala beegsado dad muslimiin maraykan ah kadib weerarkii ayaa la yiri horey uga dhacay dalkan udoodayaasha xuquuqda aadanaha ayaa xusay in islaam naceebka iyo naceebka kaleetaba ay sii kordhayso gudaha dalka maraykanka kuwaasi oo geysanaya weeraro warkii dunidana waa naga intaa subax wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa washington aan ku bilowno ee dowladda federaalk soomaaliya iyo midowda afrika ayaa dhowaan ku heshiiyey tirada ciidamada ka qayb noqonaya howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowda afrika ee atmis ee soomaaliya waxaa kaleeto ay ku heshiiyeen in tiradu au s m amaba au s som waxaa kaleeto ay ku heshiiyeen in tiradu uu dal walbaba ka howlgelaya amaba qaybta ka noqonaya dadaalkaasi nabad ilaalinta uu yeelanayo warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan kadib toddobaadyo ay ku kala aragti duwanaayeen dalalka soomaaliya ethoobiya iyo burundi tirada ciidamada iyo cidda qaybta ka noqonaysa howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee midowda afrika ee eusom ayaa hadda kala aragti duwanaanshahaasi laga heshiiyey gaar ahaan midowda afrika iyo dowladda soomaaliya sarkaal sare oo ka tirsan midowda afrika oo codsaday in magaciisa aan la shaacin sababo la xidhiira inuusan fasax u haysan inuu la hadlo warbaahinta ayaa v o eda u sheegay in ciidamada burundi ee soomaaliya ku sugnaa tan iyo labada kun iyo toddobadii ay isaga bixi doonaan dalka kadib markii ay labada dowladood isku khilaafeen tirada ciidamada burundi ee qaybta ka noqonaya howlgalkan tirada ciidamada howlgalkan taageerada iyo xasilinta midowda afrika ee soomaaliya ee loo soo gaabiyo eusom ayaa la filayaa inay noqoto kow iyo toban kun iyo sagaal boqol oo askari oo isugu jira militari boolis iyo shaqaale rayida sida ay sheegeen saraakiisha soomaaliya iyo midowda afrika ee v o eda la hadlay qorshaha cusub ayaa u qoondeeyey afar kun iyo shan boqol oo askari dalka uganda ethoobiya waxaa loo qoondeeyey laba kun iyo shan boqol dalka jabuutina kun shan boqol iyo labaatan askari ayaa howlgalkan qayb ka noqonaya dalka kenya waxa uu howlgalkan ku yeelanayaa kun afar boqol iyo toban askari dhammaan dalalkan waxay horey qayb uga ahaayeen howlgalladii midowda afrika ee admis iyo kii ka horreeyey ee amisom hase yeeshee waxaa ku soo biiraya howlgalkan cusub dalka masar oo kun iyo sagaashan iyo kow askari ku yeelan doona wasiirka warfaafinta soomaaliya daawud awees jaamac ayaa sheegay in howlgalka cusub ee eyusom uu muddo sannad ah socon doono kadibna uu qorshuhu yahay in ciidamada soomaaliya loo sii diyaariyo sidii ay ammaanka waddanka ugala wareegi lahaayeen ciidamada shisheeye marka howlgalkoodu soo dhammaado dabcan howlgalkan eusom la yidhaahdo tirada ciidamo ee ka qayb galaya waa ay kooban yihiin horeyna lambarkoodii waa loo sheegay ethoobiya waxay ku yeelanaysaa in ka badan laba kun oo askari oo uganda ayaa tir ahaan ka badan ciidamada ka howlgeli doona howlgalkaasi howlgalkaasna waa howlgal sanad ku eg oo markaasi kadib ciidamada soomaaliya haatan la diyaarinayo ay noqon doonaan kuwa la wareega mas-uuliyadda amniga ee dalka oo dhan laakiin dal walba inta ciidan uu ku yeelanayo waa la caddeeyey waana howlgal socon doona muddo sanad ah oo ciidamo kooban oo ilaa iyo kow iyo toban kun oo ciidan gaaraya ay qayb ka noqon doonaan sarkaal labaad oo ka tirsan midowda afrika oo isna codsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa v o eda u sheegay in weli uu socdo wadaxaajoodka ku saabsan askarta burundi ee ku sugan soomaaliya haddii dowladaha soomaaliya iyo burundi ay ka heshiiyaanna ay suurtagal tahay in ciidamada burundi ay qayb ka sii ahaadaan howlgalkan sidoo kale waxaa jira dhowr boqol oo boolisa oo ka kala socda dalalka nigeria siraleon iyo masar kuwaasoo saldhigoodu noqon doono magaalooyinka muqdisho jowhar iyo baydhabo go-aanka gaarista tirada iyo dalalka qaybta ka noqonaya howlgalkan waxaa dib u dhigay xiisad diblomaasiyadeed oo u dhexaysay soomaaliya iyo ethoobiya taasoo ku saabsanayd heshiiskii muranka badan dhaliyey ee ay somalilan ethoobiya la gashay bishii janaayo ee sanadkii hore xiisadda soomaaliya iyo ethoobiya ka dhexaysay ayaa soo yara dabacday kow iyo tobankii bishii disembar ee sanadkii hore kadib markii ay labada dhinac heshiis horudhaca oo uu turkigu dhexdhexaad ka ahaa ay ku gaareen magaalada ankara halkaasoo ay ku ballanqaadeen inay soo afjaraan khilaafkooda toddobaadkii hore ayay ahayd markii soomaaliya ethoobiya ay kala saxiixdeen heshiis xaqiijinaya ka qaybgalka ciidamada ethoobiya ee howlgalka cusub ee midowda afrika ee soomaaliya heshiiskan ayaa daba socday booqasho ay toddobaad ka hor ku tageen magaalada muqdisho wafdi ka socday dowladda ethoobiya oo uu hogaaminayey taliyaha ciidamada militariga dalkaasi marshal birhanu jula oo uu wehliyo taliyaha sirdoonka ethoobiya ridwan xuseen madaxda hogaaminaysay wafdiga ethoobiya ayaa la kulmay dhigooda soomaaliya general odawa yuusuf raage iyo cabdulaahi maxamed cali sanboloolshe warbaahinta dowladda soomaaliya iyo ethoobiya ayaa labadaba xaqiijiyey booqashada wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona ayaa sheegtay in wadahadallada diiradda lagu saaray ka hortagga argagixisada xasiloonida gobolka iyo doorka ciidamada ethoobiya ee eyusom ciidamada ethoobiya ayaa ka howlgeli doona isla gobollada soomaaliya ee ay sannado badan ka howlgelayeen sida gedo baay bakool iyo hiiraan ethoobiya waxay sidoo kale leedahay ciidamo ka baxsan howlgalka midooda afrika oo soomaaliya ku jooga heshiis labageesood ah oo ay dowladda soomaaliya ethoobiya hore ula gashay wasiirka warfaafinta soomaaliya daawud aweys jaamac ayaa v o edu weydiisay sida dowladda soomaaliya oo marar badan horey uga cabatay dhaqdhaqaaqyada ciidamada ethoobiya ee aan howlgalka midooda afrika qaybta ka ahayn loo xakamayn karo etoobiya sanooyinkii ugu dambeeyey waxay ku howlgalaysay laba heer oo kala duwan heer waa ciidan ka tirsanaa ee howlgalladii midooda afrika heerna waxay ku imaanayeen waxa la yidhaahdo bilateral amaba heshiis labada dhinac ah oo mar walba haddii ay baahi timaado lagu soo buuxinayay marka heerarkaasi haddii ay jirayaanna waxay noqon doontaa mid labada dhinac ay ka wada hadlaan laakiin maahan waxa iska furan sida ay ku sheegeen warmurtiyeedkii ay soo saareen kulankoodii muqdisho heshiiskii toddobaadkii hore dhex maray madaxda ethoobiya iyo soomaaliya ayaa xoojinaya heshiiskaasi ciidan ee ka dhexeeya labada waddan ciidamadii ugu horreeyey ee midooda afrika oo ka socday dalka yuganda ayaa la geeyey soomaaliya bishii maaj ee sannadkii labada kun iyo toddobadii xilligaasoo ay al-shabaab awood badan ku lahaayeen dalka soomaaliya muqdishona ay qayb ka haysteen hase yeeshee kooxdan uu maraykanku u aqoonsaday argagixisada ayaa weli khatar ku ah dowladda soomaaliya toddobaadkii tegana al-shabaab ayaa dhowr jeer weeraro ku qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada soomaaliya oo ku yaala gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyagoo muddo kooban galay magaalada balcad oo soddon kilomitir waqooyiga ka xigta magaalada muqdisho iyo tuulooyin yaryar ka hor inta aysan ciidamada soomaaliya iska caabin
weli waxaad naga dhegaysanaysaan washington maxamed colaad xasan iyo warbixintaasina intaasi aan kaga gudubno waxaa shalay magaalada muqdisho lagu aasay eebaha u naxariistay doctor maxamed yuusuf oo ahaa dhakhtar muddo dheer kasoo shaqeynaya caafimaadka iyo waxbarashada dalka oo uu dhowaan ku geeriyooday magaalada muqdisho doctor maxamed yuusuf ayaa ahaa shaqsi dalka markaasi looga hayay xushmad ballaaran muddo dheerna kasoo shaqeeyey cisbitaalka madiina xilli muqdisho ay ku jirtay marxalada adag oo dagaalo ah bulshaduna ay u baahneyd kaalmo dhinaca caafimaadka geeridiisa ayaa aada looga naxay dadkii yaqaanay ayaa ku sheegay shaqsi qiimo weyn ugu fadhiyey dalka oo dhan haddii ay noqoto iyadoo wakhtigan dhinacyada caafimaadku ay meelaha qaarkood iyo muddooyinkii ugu dambeeyaba qatar ay ka jirtay sidoo kaleetana qatar naftiisa uu geliyey muddo dheer badbaadinta ummadda wariyaha v o e da cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ku saabsan geeridiisa noo soo diray allaha u naxariistee doctor maxamed yuusuf xasan waxa uu ahaa aqoon-yahan tacab badan geliyey soomaaliya waxa uu ahaa dhakhtar wax badan oo caafimaadka la xiriira taray shacabka ku nool magaalada muqdisho weliba xilliyo kala duwan oo caasimadda waddanku ay ka dhacayeen dagaallo qaraar waxa uu soo noqday maamulihii cisbitalka madiina oo mar ahaa meesha keliya oo la keenay dadka ku waxyeeloobay colaadihii dhacayay iyo bara soo saaray dhakhaatiir badan oo ka soo baxay jaamacadaha dalka geeridiisa ayaa si isku mida u taabatay soomaalida waxaana ka tacsiyeeyey madax iyo shacab faham buuxa ka haystay haldoornimadiisa doctor cabdulaahi nuur jimcaale waxay in ka badan labaatan sano shaqo wadaag ahaayeen allaha u raxmadee doctor maxamed yuusuf oo ay ka soo wada shaqeeyeen qaybta qalliinka ee cisbitalka madiina ilaawadaale raajicuun allaha u naxariisto brofesor doctor maxamed yuusuf xasan doctor maxamed yuusuf xasan aniga waxaan wada shaqo bilownay isbaranay labada kun iyo saddexdii muddo laga joogo hadda dhowr iyo labaatan sano laba iyo labaatan sano meelahaas dr maxamed yuusuf wuxuu ahaa shaksi lagu tilmaami karo soomaalinimo iyo wadaninimo intaba intaan wada shaqeyneynay xilli adag xiliyo adag aa ka mid ah xiliyaha soo wada shaqaynay wuxuu ahaa qof dadka soomaaliyeed u daqnada shaqo adag oo aada iyo aada u adagna usoo qabtay dhinaca kale wuxuu ahaa barahii jaamacadaha soomaaliya hadda dhakhaatiirta shaqeysa dhakhaatiir badan oo dalka ka shaqeysa soo saaray waxaan dhigi karnaa dee halyihii soomaaliyeed oo dalka iyo dadka usoo shaqeeyu ahaa waa tahay waxaan rabaa bal dib inaad u xasuusato waqtiyadii adkaa ee isbitaalka madiinana uu maamulayay meesha ugu badan ee dhibaatooyinka markay dhacaan sida qaraxyada iyo dagaalada dhaawacyada la keenana ahaa xaaladahaasi bal sida ula macaamili jiray iyo sida shaqadiinu ay ahayd dib u xasuuso
wallahi xa- waqtigaas haddaan xasuusto professor maxamed yuusuf maamul keliya muuse ahayn wuxuu ahaa madaxa qalinimada oo istaalkana uu ahaa ja- qalinka isaga madax ka ahaa isagoo maamul wuxuu sameynayay qalimada ee dadkaas intii tabartiisa waxaa laga yaabaa twenty four hours in ka badan inuu qalin uu taagan yahay dr ibraahim guuleed waxa uu ka mid yahay ardadii uu soo saaray allaha u naxariistee dr maxamed yuusuf mar kalena waxay madax wada shaqaysa ka soo noqdeen ururka ay ku bahoobeen dhakhaatiirta soomaaliyeed waxa uu sharaxayaa qiimaha haldoorkan ka baxay soomaalida iyo bahda caafimaadka waa macallinkaygii jaamacadda banaadir ee gaar ahaan kulliyadda caafimaadka iyo qallinka ee labada kun iyo shantii ilaa ay maalintii u geeriyoonaayeen ee marna macallinkayga u ahaa marna waxa ay ahayd shaqa wadaag uga wada shaqeynay Ee, waqti dheer wuxuu kusoo shaqeynaya isbitaalka madiino dak- uu ka ahaa agaasimaha guud ee isbitaalka gaar ahaan qaybta qalliinkana wuxuu ahaa dhakhtar ku tababara dhakhaatiirta kala duwan ee dhalinyarada ah ee isbitaalka soo martay gobolada dalka dhinac walbo meel walba ay uga imaadaan isbitaalka tababar badanna ku siiya sidoo kalena daaweyn badan ku siinaya sidoo kale waxa uu iskala shaqeynay professor maxamed yuusuf ilaah u naxariistay ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed labada kun iyo sideed iyo tobankii gudoomiyey ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ahaa anigana xilligaa xogayaa guud ururka ahaa shan sanaan wada joognay intaan ururka dhakhaatiirta wada joognayna shaqooyin badanaa wada qabanay ay kamid ahaayeen eh, fatahaadihii dalka ka dhacay si gaara fatahaadii labada kun iyo sagaal iyo tobanka ka dhacday eh, gobolka hiiraan si gaara magaalada beledweyne aada u xasuustaa allaha u naxariistee dr maxamed yuusuf xasan ayaa shalay lagu aasay magaalada muqdisho dadka sida gaarka uga tacsiyeeya waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud siyaasiyiin kala duwan iyo aqoon-yahanka soomaaliyeed intaba dr maxamed yuusuf xasan ayaa ka mid ahaa dadka kooban ee ku fara adeegay inay ka shaqeeyaan soomaaliya xilligii adkaa weliba dhowr jeer ayaa waxa uu la kulmay weerar la rabay in lagu qaarajiyo si loo joojiyo shaqada uu hayay sida ay noo sheegeen dadka sida gaarka u yaqaanay laakiin taa sabab uma noqon in uu dalka ka baxo cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
weli washington ayaad naga dhagaysanaysaan dhaqdhaqaaqa ganacsiga ayaa laga dareemayaa suuqa weyn magaalada baydhabo xilli ay la guda galay bishan barakeysan ee ramadaan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee ramadaanka iyo ganacsiga magaalada baydhabo waxaa kasoo diray wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh dhaqdhaqaaq ganacsi ayaa ka jira suuqa magaalada baydhabo iyadoo dadkan ay iibsanayaan adeega ramadaanka la isticmaalo cuntooyinka quutal duruuriga dharka iyo qudaarta ayaa si aada loo kala iibsanayaa suuqa magaalada baydhabo ganacsada magaalada baydhabo waxay sheegeen wax iibsiga inuu aada u sarreeyo maadaama bisha barakeysan ee ramadaan la gudagalay ibraahim macalin oo ka mid ah ganacsada magaalada baydhabo ayaa xusay waxyaabaha ugu badan ee la iibsaday xilligan inay tahay cuntooyinka quutal daruuriga iyo maacunta noocyadeeda kala duwan
waxyaabaha hata sida faylalanka ganacsida hata mayba ka mid a timbirta sida raashinka burka bariiska baastada waxyaabahaas hanuun hata si aad ee ninka edeygada sida alaamaacunta camal noocyadaas hanuun la qaada soonkiyoona xilliyada kale haddii u isbarbardhikay hobleere xilliga soonka ganacsiga fayleen haa ganacsiga soonka caadi faylay waba ilaahayba dadeersi آه، ganacsigan uma fayleyso ganacsiga te isku normaalo ad qutulyumka lanki koy caadi helahayle langate sinkoe ebershay widow sian umale oman jirnela ganacsiga te aadi rooy macquulu qudaarta ayaa sidoo kale ah waxyaabaha ugu badan ee la kala iibsanayo suuqa magaalada baydhabo cabdiraxmaan maxamed oo ka mid ah ganacsada qudaarta ayaa sheegay farqi weyn inuu u dhexeeyo xilligan oo la gudagalay bisha barakaysan ee ramadaan iyo bilihii hore
waxyaabahan gadaa waliba kumid ah qudaartan kumid ah marka qudaartaniyo ayaan tii hore hanuun mashal soconay laakiin ata mayb waa antii ardee soonka hadhowaade soonka hadhowaade mayb waa aaweed maciishadii walaay dhan barta alxamdulilah mayb waa shal soon waxaan reedaa noolal maalmeed walka haysada alxamdulilah waa dhiblemka jira ramadaanka iyo maalmo kale isku mid ma ah maalmo kale hata suuq ma lahayna laakiin ramadaanka waliba waa mayb waa dadka hadhowaayaan si qudaarta iyo maciishu waa kaasan gadal iyo hadhowaayaan carwooyinka dharka lagu iibiyo ayaa qiimo dhimis ku sameeyey dharkii horey u yaalay si dhar cusub ay u keenaan maalmaha ciidda maamulaha carwo axsaab cali iimaan maxamed ayaa ka hadlay qiimo dhimista ay sameeyeen haddaan ahaa bahda axsaab caru xasaab baydhabo qaybteena cusub in maanta aan ka samaynayno een, ah, boqolkiiba konton discount ah discountigaasoo aad u ballaaran shay kasta oo yaallo arrintan waxaan u samaynay ramadaanka awgiisii maadaama macaamiisha een, inta badan aan u samayn jirnay xilli walbo ee seelkan oo kaleete marka haddana waa xilligaan samayn jirnay si kastaba ha ahaatee isbeddel dhanka dhaqdhaqaaqa ganacsiga ayaa laga dareemayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyadoo xiliyadan oo kale marka la gudagalo bisha barakaysan ee ramadaan iyo maalmaha ciidda si weyn looga dareemi jiray magaalada dhaqdhaqaaqyada ganacsiga mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dardargelinta tababarada suxufiyiinta soomaaliyeed iyo ololeynta xuquuqda xuquuqahooda ah ayaa shir looga hadlayo waxa uu ka furmay magaalada nairobi ee cariga kenya faarax cumar nuur oo ah xogayaha guud ee ururka isutaga suxufiyiinta soomaaliyeed ayaa ka qayb galay wuxuuna u waramay wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere
shir looga hadlayay arrimaha dhinaca saxaafadda iyo hay-adaha taageera saxaafadda soomaalida iyo qaabka mustaqbalka la higsanayo ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada nairobi waxaana ka qayb galay xogayaha guud ee ururka isku tagga saxafiyiinta soomaalida ustaad faarax cumar nuur oo ka mid ah aqoon-yahanada dhinaca saxaafadda ku xeesha dheer islamarkaana tababarada joogtada gudaha iyo dibadda ka bixiya shirkaasi markii lasoo gabagabeeyey ayaan magaalada nairobi kula kulmay waxaana aan weydiiyey ustaad faarax cumar nuur bal waxyaabihii shirka looga hadlay iyo cidda gacanta ka siisay yaasid aada iyo aada umaqsan tahay ani waxaan ahay xogayaha guud ee istaga suxufiyiinta soomaaliyeed ee fes waxaan halkan u nimid waxaa jira hay-adana taageera oo ururkeena taageera marka shir baan halkan ku lahayn wuxuu ku saabsanaa wixii sanooyinkii lasoo dhaafay wixii la qabtay iyo lagaga hadlayay iyo sanooyinka soo socda waxyaabaha la qaban karo wixii isbedeli jira oo maaragtay in lala qabsada la rabo arrimaha ugu waaweyn waxay ahayn shirka lagaga hadlayay tababaradii aan hore u qabanay iyo tababarada aan qaban doono iyo waxyaabaha annaga aan u taagannahay ee ah in xuquuqda suxufiyiinta la difaaco iyo in muxuu ahaa waxbarashana la siiyo ku filan tababaro fiicanna la siiyo dadka mehnada saxaafadda hadda ku jira
xiliyo kala duwan iyo marxalado kala duwan ayaa saxaafadda tababaradeedu ay soo mareen ama ha noqoto midda dowladda ama ha noqoto midda saxaafadda madaxa bannaan ee adigu qaybahaad madaxda ka tahay ay ku jiraan tababarada inta badan aada gobollada soomaalida ka bixisaan ama dalka soomaaliya yaa gacan idinka siiya mar waxaa jirtay aan toos uga qaadanay budget amaba ina ogolaadeen in- in maalgelin inuu sameyn laakiin waqtiyada dambe oo maaragtay adduunyada dhambe dhaqaalahooda iska yaraaday een, hadda waxaanu la shaqaynaa free press b b c media action iyo vekis oo ahayd fi- eh, finansha finlandesa marka annaga xiriirkeenu wuxuu u badan yahay dhinaca finanshka u badan yahay marka hadda tababaradan aan bixinayno een, iyagoo wada jira oo free press vekis iyo b b c yaan waxaan kula jirnaa heshiiskaas si aan maaragtay tababarada aan u bixino annaga iyagana ay maaragtay lacagta u raadiyaan marka qoladaasa bixiso tababaradan waxaan ku qabanaa gobolada soomaaliya oo dhan maadaama annaga ururkeenu yahay urur federation uu yahay ilaa maratay puntland ilaa maratay koonfurta kismaayo marka intaasba waa tababaradeen waa gaarsiinaa waxyaaba ugu xooga badana sanooyinka lasoo dhaafay aan wadnin waxaa ahayn tababarada dhinaca dhallinyarada yarka labadii sano ugu dambeeyey kusoo biiray saxaafadda kusoo biiray oo aan u bixinay young journalist dhallinyarada saxaafadda kusoo biirtay oo aan daayarta oo aan ugu talagalnay inay la kordhiyo marka haddaan magaalo weyn ku qabanno sida galmudug ka soo qaad haddaan ku qabanno dhusmareeb sanadka dambeeyey haddana dhallinyarada daayarta waxaan u qabanaa magaalo kale sida gaalkacaan ku qabanay sanadkan magaalo kale ku qaban doona marka saasaan maarata u wadnaa magaalo walba waan waxaa kaloo aan wadnaa tababarada la xiriira maaragtay arrimaha environmentiga laga hadlayo deegaanka laga hadlayo kuwaasna maaragtay sanadkiiba laba goor saddex goor waan qabanaa doorashada genderka waxa la xiriira maaragtay caruurta intaba maaragtay waxay noo yihiin oo wariyaash waxaan ugu tababarnaa siday u tabin lahaayeen maalan markay arrimaha deegaanka timaado journalistayash waxaan isku darnaa dad deegaanka ka shaqeeya iyagaan isku soo dhex darnaa si ay uga faa'iidaystaan labada qoloba ay kula faa'iidaystaan oo arrimaha deegaanka wax fiican loogu qoro marka doorashooyinka laga hadlaya saasoo kale ugu dambayn ustaad faarax cumar nuur maadaama la ansixiyey xeerkii saxaafadda soomaaliyeed sanadihii hore la meel mariyey xaggee ayuu ku dambeeyey golihii saxaafadda qaranka soomaaliyeed
yaasin waa mahadsan tahay golaha saxaafadda wuxuu ku dambeeyey inuusan shaqaynin laanna waxa waaye warbaahintii o dhanaa maaragtay waxaa galay shakiyaa galay golihii warbaahinta waxaan ka rajaynayna ka rabnay wuxuu ahaa in xeerka saxaafadda maadaama uu yaalo xeerkii golihii hirgelin lahaa xeerkan waaye oo sharciga saxaafadda hirgelin lahaa marka waxaa dhacday markaa samayntiisa markaa inay xoogaa ay ka siibatay dowladda xaggeeda ka siibatay oo ay magacaabeen sagaal qof iska magacaabeen oo dowladda u badan shaqaalahooda annaga marka arrintii waa ka daba tagnay ilaa maaragtay aan ka codsanay madaxweynaha in muxuu arrintaas uu uusan saxiixin waayo hadduu saxiixo waxay kusoo baxaysaa maaragtay baafinta rasmiga kusoo baxaysaa marka kadibna ma dhibaato kale maaragtay hore wax hore u soconaya markaa male laakiin xidaan waxaan ka codsanay haddana ma saxiixin madaxweynaha rajana waa kalena inuusan saxiixin mar kale laakiin uu soo celiyo si loo wada saxo oo looga wada mid noqdo oo saxaafaddii maaragtay ay u saxaan oo maaragtay oo saddex saddexdii maaragtay loo kala qaato sida aysan u noqonin wax wasaaradda dowladda golaha wasaaradda warfaafinta waxay leedahay saddex ururada saxaafadda waxay leeyihin saddex bulshada rayidkana saddex ay leeyihin oo maaragtay isla tashanayaan kadibna ay soo magacaabanayaan marka taas ma dhicin laakiin arrintan markaysaan u dhacday anaga hadda rajada aan qabno waxaa waaye inuu madaxweynaha soo celiyo arrintaas dib loogu noqdo la saxo hataa waxaan u raadinaa annaga maalgelin inaan symbosium la qabto oo si fiican looga wada hadlo oo maaragtay oo arrintaas meel marto waayo golahan meesha aan rajada ka leenahay waa ugu dambeysa waayo oo inuu wax dhiso saxaafadda maaragtay shaqayn karta iyo saxaafadda aan shaqayn karin meelaha laiska ilaalin karo saxaafadda laga ilaalin karo oo hadhowdii maaragtay furiyaal u noqdo maaragtay saxaafadii o dhan furo u noqdo maaragtay ay hoos yimaadaan adayadu madsatay kaasi wuxuu ahaa ustaad faarax cumar nuur oo ah xogayaha guud ee ururka isku taga saxafiyiinta soomaaliyeed oo ka qayb gelayay shir ka dhacay magaalada nairobi yaasiin xuseen wardheere v o a nairobi
markana qhasaaiqii dhinaca rabadaanka ayaan idiin soo gudbinaynaa
مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
marxab marxab iyo rabadaan ayaa maqlaysaan guud ahaana intaynu mar kale kulmi doonno waa sahre cabdi axmed oo idin leeya sidaas iyo rabadaan mubaarak
bishuu magaceegu bilaaw mudnaa macbuudku ammaanay miyaa ramadaan miskiin iyo taajir bishii la misoobay islaamku midoobay miyaa ramadaan miskiin iyo taajir bishii